waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington caawa waxaan halkiisii ka sii wadaynaa heesaha uu sameeyey iyo qisooyinka ku xeeran allah u naxariistay weriye cabdallah nuuraddiin axmed waxaa mar kale barnaamijka marti igu ah weriye maxamed aweys muudey oo ka sokow in ay isku mihnad ahaayeen si dhow u yaqaanay allah u naxariistay cabdallah nuuraddiin iyo suugaantiisa halkii aan toddobaadkii hore ku hakiyey ayaan idinkaga sii wadayaa mudey waxaa kaloo u dhiibay cabdisalaad aadan berdel cashe hees kale oo la yidhaahdo afmadow maroodiga afmadowgi ogaad joogta waabo araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ogadi jamaamo kama boganin eegmada adaa iga adaa iga irdhuube welika ma ogoy cabdalla nuurdiin labadaas hees wuxuu u dhiibay cabdisalaad aadan ajiib cajiib heestan heestanaan rabaa inaan qadar yar dhegaystayaasha maqashiiyo waxyargii kaadintaana sii socno
abaar lama jeclaadi arligeena meelaha aadahoogu faaniye eebba hodan ka yeele indhukuugu raystaan eebba hodan ka yeele indhukuugu raystaan sida loo ammaanaan adanaa kuu tilmaamaa eebba hodan ka yeele indhukuugu raystaan eebba hodan ka yeele indhukuugu raystaan sida loo ammaana adnaa kuu tilmaama araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ubaxii jamaamo kama boganin eegmada araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ubaxii jamaamo kama boganin eegmada adaiga adaiga adaiga adaiga irdoobe welikama uun bixi adaiga adaiga adaiga adaiga irdoobe welikama uun bixi ma ogidee araaraha heesahaa ammaanta waxaan kugu asteeyaa ma ogidee araaraha heesahaa ammaanta waxaan kugu asteeyaa ililada rogmanayo marka ubaaxa dayrtii ililada rogmanayo marka ubaaxa dayrtii ishu qabata daalo ogada hargaysiyo ililada rogmanayo marka ubaxadayrti ililada rogmanayo marka ubaxadayrti ishu qabata daalo ogada hargeysin araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay cadceed soo baxayso kama boganin egmada
waa yahay bal heestan qisadeeda iyadana bal wax nooga taaba intaanan tan kale u gudbin yacni dirta iyo ugaarta iyo quruxda iyo deegaanku kaga fadaya oo ka faaninaya haddaad meeshaad joogi lahayd waxaad noloshaadu meel fiican bay gaaranayd muxuu ahayd hees ammaana iyo deegaankii dhuxii ku ammaanayahayd maroodiga iyo afmadu jooga iyo ugaarta waa ma joogtay waxaas oo yacni kusoo qaatay muxuu ahaa ninkaan abwaan dhinac walba saameyn ku lahaa ma garan cajiib cajiib heesta kale midda kale ka horraysay ee miyaan aadan kuba dhaleen xaawo naaska kuu dhigin dhabta hooyo kugu qaban iyadana maxay ahayd ma mid guud bay ahayd mise qisooyinkii allah u naxariistay saaxiibkaa soo mar bay ahayd waxa yani yani wuxuu bulshadu tusaalaynayey aadan iyo xaawoba yani miyaysan ku dhalayn hooyada miyaanay ku dhalan nafta hooyada miyaanay kugu qaban yani wuxuu ka hadlayay taariikhda qof walba bini aadana uu soo maray miyaan aadan kuma dhaleen xaawo naaska kuu dhigeen nafta hooyo kugu qaban iga dhowr dhibaatada iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheelay ya- saas marka yaa yaa waayo marka qofka uu leeyahay iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele wuxuu leeyahay qof markaasi asiga saameyn aan ku lahayd miyaa maa qaadayo qof kale qof ay tahay laa hadda war i waxalo maayo
waaya qiso walba macnaa sheeko walba saaxi waxay soomaalidu tidhaahdaa ama xikmad guud ay jirta dhahaysa saaxiibkaa sirta lagama qarsado haddana looma wada sheegto malaha kuwa aan laguu sheeginay ka mid taha ka gudbaynaa a waa jirtaa weli waxaa jirta sida xasaaj baa lii sheegay dad waxaa jira mataqaana hadda markaad sheegi lahayd haddaa inaan qariso loo baahayahayn waa ki jirtaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waayahay waayahay waxaan ku hayaa haye.
ciidana abdulqaadir sheekh cali sanka ayaa isagana heese ku qaaday runtii heesahaasiina heese fiicanay ahaayeen isagana cabdalla nuuridiin xamar oo dhan soo maray haweenkana xisaabiyey mid xumaan ku sheegtana xaawaluula maad adag cajiib bay ahayd iidan xawalula xawalula maan arag saasay u dhacaysaan u malaynaya ma hayo siiqadii
barwaaqada xera quray ka muuqda dhigashana warkayga uxifaala roore xitadiyo dadkeena xilo maraa, isaga keen dhigay dhigashana warkayga uxifaala roore xitadiyo dadkeena xilo isaga keen dhigay waxaan ku xanjeertaa war ku xiisa yeeshaa adoo xiga dhankayge xakamaha ahaa hasiiday xakamahaaga siiday warkuxiisa yeesha adoxiga dhankayge xakamaha asiiday xakamahaaga siiday xagga iyo xagga badayay haweenkana xisaabiyey sabuutoodha soo maray qof xumaan ku sheeganaa xaawa sharaf xaawa luula xaawa nuura maana araa xagga iyo xakabadayay haweenkana xisaabiyey xamaroo dhan soo maray qofxumaan ku sheeganaa xaawa sharaf xaawa luula xaawa nuura maanara
ah haweenkana xisaabiyey mid xumaan ku sheegtana xawadiila maarag okay cabdallah iska lahaa ma garat cumar dhulle allah u naxariiste heesaha uu qaadayna qaar baa cabdalla u lahaa lahaa maxaa kacaya laba heesaa muhiim uga ahayd oo heesahaasay ahayd kuwa orkaa taariikhda galay cumar duule cali dharaabta qatanke la qaawan yahay dharaabtan qorax iyo quraanshiyo maqnayn qudhaydaad goytay baa lagugu qiri oo malaa'igta qarinka loo dhiibiy oo ilaah qaadirina wax qarin maaye qiil aad ku baxdaana kuma qorne hoolkee baad la hortegay qiyaamaha amaana allah ayna yahay aakhirana way waysku arki doonaa haddii abdabyo odlaygu shido ama ilkaan galo isag seeg dhaxo inta lay arjumo awgalaygu dhaco albaabkii qalbiga adiga oodayo indaahaw xiree haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay kaag dhigay amaana allayna yahay aakhirana way waysku arki doonaa heestii loogu jeclaa cumar dhuule ayay ka mid ahayd afka Cabdalla kaamalihi Axmed.
oy uurkayga tahay afka kaamalihi Amaana- oy uurkayga tahay
warkayga taa waxaa kaloo u dhiibay eh, aan xasuusta kugu darayaa heestaas Cumar heest- Duule Cali.
heestaas heestaas intaada sii socon ayadoo muusigeedii saaran dhegaystayaasha ma xusuusinaa wax yar een, eh, adoo raalli waa istaahil lahaa waa waaba heesta xusuusta nagu le waay cid kasta saameynay ku yeelanaysaa haddaad u darto aad bay u jecel yihiin dadka heestaas cajiib waxaynan u daaraynaa marka maxaa yeele weliba dadka dadka badanaa ku nool qurbaha ayay saameyn ku yeelanaysaa amaana alla ina yahan u baa socod
ولو أنا ساكا أديك كوبو جعلا وأدي الواد قروح أديكونا أقصوني أفكم كامله ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arki doonaa afkunka malihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay آخرنا وي واسكور كيدونا haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seeg dhaxo inta lay arjumo awgalaygu naco haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa inta seegdaxo inta layarjumo awgalaygu naxo albaabkii qalbiga cadda odayo iriidaw xidhee hooy haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay albaabkii qalbiga adiga odayo iriidaw xidhee wax haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay
waaya cabdalla nuurudiin allah u naxariisto iyo cumar dhuulaan maraynaa ammaano allah inan yahay maxaa xigay Ah, oo waxa- waxaa Isla- xigay isla- isla MC Cumar Dhulle.
waxaa xigay cumar dhulle cali waxaa xigay qadar dhacay caanaan male qalabna waa la sixi jiray labadii suu qalantada qaar kala dilayo isu qoonsada jira qanci maayo qabuubi maayo qosli maayo rowda hawshayla qabaan wadnaha dhiiga qaadiyo qalbiga ku tabaye qeyrkeedu roonayay qiimaad leedahay waa inaan qadariyaa qodob qodob u sheegaa heestaasna waa jirta saaxib fur baa ku leecash cajiib cajiib cajiib cajiib malaha markii laxanka la saarayay intii la qoraayay intii la xifdinayo o dhan aad joogto Waa agtooda, anaa ag jooga.
qudhaadaa moodaa inaad heesta si gaar u dareemayso boqorka mootada ama gadaal kala taa mootada ama gadaal aniga cabdalla nuurdiin anaaba mar kasta mootada gadaal kala taa aniga ubo meel kasta wadi jiray Mooto- hadduu qadaynayo hadduu cashaynayona waa jogi jiro wuxuu qorayo iyo ereyo yaro i weydiinaya waxbuu i bari jiro mutacalin abwaan buu ahaa mooto facebook Marka- mooto facebook wadan jira miyaa
cabdalla eh, baabuursi baabuurana wadi karin ma jirin laakiin waxau sida badan u badnaa feesbadaas u badnaayo ku caan baxay ilaa iyo beledweyne ilaa iyo khalafa gawaari meel walba baabuur kusoo wadin malahay nin khatara uu ahaa cajiib uu ahaa cabdalla nin waxuu ahaa dawaaye arag oo saxaafadoo dhan ba ay ka wada dambeeyeen oo yacni gaamuray buu ahaa runtii inta aniga aan ku soo gaaray allah u naxariistee n waagii la furay idaacaddii hoon afriig oon ka wada shaqaynayna allah Ah.
u naxariistee cajiib uu ahaa mararka qaar adigoo gajeelka ka soo gelaya hadduu sheeda kaa arko inta aad soo socoto tallaabada aad soo qaadaysuu geeraarna kaa tirin karay allah u naxariisto
war waxaa dhacday heerna la kala bedelo oo raadiyo muqdisho asla subaxi uu soo gala ana habeenkii aan geli jiray sagaalkii markaan tiyaatarka soo furay saddex saaca habeenimo xidhiirisaan geli jiray cabdallana subaxi oo soo geli jiray oo- oo xidhiirita dhexda aroodnimo reediyo muqdisho isagaa furi jiray halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya anigaa soo gelaya sagaalka fiidbo halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya awiysin wanaagsan dhammaantiinba mudaniyo marwooyin waalid iyo walaal rag iyo dumar meel kastoo aad joogtaan waxaynu umulka u gudagelaynaa dhinacii sugaanta ereediyo muqdisho waa la isweydiin jiray Waa- waa laydin kala saari lahaa anaa anaa anaaba anaaba hadda kala garan leh oo s- oo leh codkan kii cabdalla u eka marka marka ma- maada- maadaama isagu masraxa ku soo saaray isagaad ku dayanaysa miya xitaa siiqada xitaa codka xitaa qaabka wax walba isagaad kaga dayanaysa maadaama aad wax walbaba qaabka actionka qaabka hadalka qaabka wax u qorayo qaabka ku dhawaaqista intaba cabdallaan ka bartay waaba laygu yaqaanaaba waa la yaqaan wiilkii cabdalla nuurdiin ayay baxeeyeen laydama kala saari karo runtii cabdallana waa waan la soo shaqeeyey adna waa kuwan haddan ku hayaa
qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheegaa qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa qiyar socodka laafyaha markad lugaa qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa Weer socodka laafyaha markaad luga qaadiyo guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waa naga intaas tan iyo kulan dambe haddii aan la idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa hablihii quraysheed qoonkii fardowsi hablihii quraysheed qoonkii fardowsi qofkii qofkii adi ku eegiyo qofkii qofkii adi ku eegiyo indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan qadarkii ku oomaa quruxdii adduunyada qadarkii ku oomaa quruxdii adduunyada kuusii qaybu laga qaadi maaye qadarkii ku oomaa quruxdii adduunyada qadarkii ku oomaa quruxdii adduunyada kuusii qaybu laga qaadi maaye